fiidow aana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha mey ee sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojada gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boga v o a somali com haataana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka madasha qaran uga socda magaalada muqdisho madaxdu qodobadii horey waxyaabihii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodaya iyo sida suurtagale u tahay heshiisyadii hore loo gaaray sidii hore loogugu sii ambaqaadi lahaa marka weli doodihii wadahadaladii waa ay socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay doctor faadumo sheekh cali jimcaale waxaan ka bilownay hargeysa cisbitaalka hargeysa cudurrada dhimirka ayaan ka shaqeeyey maalmo kabacdi waxaan tagnay burco burcaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo markaasaan isla garanay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto burco
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal cusub oo dhacay saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgallada lagu dilay sagaal ka tirsan al-shabaab halka toban kalena lagu dhaawacay howlgalka hore ayaa ka dhacay deegaanka cali hele ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana lagu dilay afar ka tirsan al-shabaab halka howlgalka labaadna uu ka dhacay baraag sheekh caamir waxaana lagu dilay shan ka tirsan al-shabaab sidaa lagu qoray war-saxaafadeedka dowladda soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in howlgalladan ay ahaayeen kuwa ay iska kaashadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba saaxiibada beesha caalamka dowladda soomaaliya ma aanay sheegin saacadaha iyo weliba taariikhda ay kala dhaceen labadan howlgal iyo weliba inay ahaayeen duqaymo amaba in kale madaxweynaha maraykanka joe biden iyo weliba madaxweynihii hore donald trump ayaa maanta isla gartay inay yeeshaan laba doodood oo ololaha doorashada bilaha juun iyo weliba sebtembar iyadoo dooda koowaad ay dhacayso bisha juun toddobiyo labaatankeeda islamarkaana uu qabanayo telefishinka c n n walow ay u muuqatay inay aada ugu kala fog yihiin waxyaabaha muhiimka u ah doodaasi sida habraaca dooda oo ay isku waajahayaan ama inta badan dooda noocan ee la qabto ay isu waajahaan xubnaha u tartamaya doorashada madaxtinimada is-afgaradkana deg dega ah ee wakhtiyada dooda ayaa yimi kadib markii dimuqraadigu ay sheegeen in musharaxoodu aanu ka qaybgelaynin doodaha xilliga dayarta ee ay martigelinayaan guddi aan dhinacna ahayn oo ay soo diyaarinaya doodaha noocan in ka badan soddon sannadood ololaha biden ayaa taasi beddelkeeda soo jeediyey in xarumaha warbaahintu ay si toosa u qabanqaabiyaan doodaha kuwaasoo ay suurtagal tahay inay si waajahaan musharaxiintana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo weliba jamhuurigu iyadoo dooda koowaadna ay dhici doonto dhammaadka bisha juun halka dooda labaadna ay qabsoomayso hornaanta bisha sebtembar oo ah waxyar ka horoon xilliga doorashada amaba codaynta hordhacaha trump ayaa qoraal u soo dhigay barta uu ku leeyahay shabakadiisa truth ku sheegay in uu diyaar u yahay islamarkaana uu rabo inuu la doodo biden wakhtiyadaasi la soo jeediyey ugu dambeyntiina ra-iisul wasaarihii dalka slovakia robert fico ayaa ay soo gaadheen dhaawacyo halis ah kadib iskuday dila oo maanta lala beegsaday sida xafiiskiisa uu sheegay ra-iisul wasaarahan oo sagaal iyo konton jir ah ayaa loola cararay cusbitaal ku yaala bartamaha magaalada hanlofa iyadoo falkani uu soo gaadhay xilli uu halkaasi kulan ku lahaa waxaana goobta lagaga qaaday diyaaradda kuwa qumaatiga u kacay helikobtariska loo yaqaana laguna geeyey magaalada banska basirka oo si loo siiyo halkaasi ama loola gaadho gargaar deg dega qoraal ay dowladdu soo saartay ayaa lagu yidhi isku daydii loolala beegsaday ra-iisul wasaaraha ayaa maanta laga sameeyey halkaasi xilli ay dowladdu lahayd shirduceed howlwadeennada gargaarka deg dega ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaysa nin la toogtay oo lagu toogtay hanlova waxyar kadib labadii iyo barhkii duhurnimo kadibna ay halkaasi u direen diyaarada kuwa gargaarka deg dega ah oo soo qaada bukaankaasi oo sagaal iyo konton jira warbaahinta t a tri ayaa ku warantay in afar xabadood oo la riday halkaasi kadib la ogaaday in ay ra-iisul wasaarahaasi oo dhinaca bidixiga ay caloosha laga toogtay ama ay xabaduhu kaga dhaceen dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qeybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shirkii madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya shirkaasi ayaa waxaa maanta tegay hogaamiyaha maamulka khaatumo cabdiqaadir axmed firdhiye haddaba qodobada lagaga hadlay ee shirka maanta ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka waraystay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xasan xudeyfi
maxamed bashiir aada iyo aadaa u mahadsan tahay shirkan golaha wadatashiga qaranka maalintiisii labaad ayuu galay iyadoo shirkan uu shir guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaana qayb ka ah oo ka qayb galayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir runtiina ujeedada ama kulankan qodobada sida weyn loogu gorfeynayo waxa ay ahaayeen sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dhamaystir lahaa dastuurka iyo sidii horey loogu socodsii lahaa nidaamka dowladnimada soomaaliya iyo qodobo kaloo muhiim u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa loogaga hadlaya maalintii labaad ayuuna kulankan soo galay waxaana la rajeynayaa in natiijooyin wax ku oolahi ay kasoo baxaan marka ilaa hadda madaxdu maxay isla garteen maxaa weli dhimanoo doodoodu ay socotaa
madaxdu qodobadii horey waxyaabihii u fulay iyo waxyaabaha aan fulin ayaa laga wada doodaya iyo sida suurtagale u tahay heshiisyadii hore loo gaaray sidii hore loogugu sii ambaqaadi lahaa marka weli doodihii wadahadaladii way socdaan si qurux badan oo ayayna ku socdaan oo runtiina waxaad moodaa in sidii ay kulankoodii shalay u bilaabeen ilaa iyo maanta uu socdo in uu ku socdo wanaag iyo si qurux badan inuu u socdo kulamadooda waa tahay qodobka amniga oo kale ayaa la warinayaa in ay madaxdu isku raaceen laakiin qodobka weli dhiman uu yahay kan doorashooyinka arrintaasi iyo bal dhinacyada ama meelaha la kala taagan yahay iyo sida loo waajahayo arrintaasi ma laysla soo qaaday maxaase aad filaysaan in ay ka soo baxaan qodobkaas
maxamed bashiirow warka nuxurkiisa marka kulanku soo dhammaado ayaa warmarteedka lagu soo saari doonaa laakiin ilaa iyo hadda madaxdu waxaad moodaa in si habsami lahay wadahadaladooda ay u socdaan qodob kasta oo miiska lasoo saarana dood si saraaxad lahay inay uga wada doodayaan dhammaan madaxda goobta fadhida oo madaxweynuhu uu hogaaminayo waxaana rajeynayaa in ilaa iyo berito kulankani ay ka soo baxaan waxyaabo dadka iyo dalka soomaaliyeed ay ku farxaan insha allah waata ugu dambeyntii mudane cabdiraxmaan xudeyfi waxaad warbixin naga siisaa sidoo kale madaxweynaha ama hogaamiyaha s c khatumo ayaa shirka maanta qeyb ka ahaa oo ka hadlay sida wararku ay sheegayaan bal haddii arrintaasi ay jirto iyo waxa uu shirka ka sheegayba
aada umaasan tahay hogaamiyaha s c khatumo galabta ayuu maxaa la dhahay soo gaaray xarunta qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya oo kulankan uu ka socdo waxaana uu warbixin siinayey madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayuu warbixin ka siinayay xaaladda guud ee s c khatumo sidaad og tahay s c khatumo weli xubin kama ahan golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed hase yeeshee hogaamiyaha mudane cabdulqaadir axmed fardiye waxa uu kulankani maanta uu madaxweyneyaasha hortooda oo madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha kaleba uu hortooda ka bixiyey warbixin guud oo ku saabsan xaaladda s c khatumo waxaana uu bogaadiyey kulankan iyo qaabka uu socdo
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed xasan afhayeenka madaxtooyada soomaaliya uu waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan haatana jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo weliba wafdi la socday warbixinta waxay noo soo diray ramadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka federaalka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xidhiidhka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyadoo xoogga la saaray arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonnida soomaaliya guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka federaalka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha jabuuti martiqaad aan ka helnay gudoomiyaha baarlamaanka walaalaheen jabuuti mudane dileyta maxamed dileyta ayaan ku nimid wuxuuna daaran yahay canaaqaadkeena wanaagsanaa oo walaaltinimada ku dhexnay niid wanaagaas lagu casumay baan ku nimid welina maalmahan waa joognaa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu calaaqaadkeena horeyba u wanaagsanaa inaan sii xoojino iyo wax isla qabsiga iyo wanaajinta maaragtay yani wax kasto
sidoo kale guddoomiyaha baarlamanka jabuuti dileyta maxamed dileyta oo ka qayb galay kulankaasi ayaa tilmaamay anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan tilmaamayaa in aan ku faraxsannahay inaan soo dhoweyno guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamanka federaalk soomaaliya oo nagu sharfay inuu noogu yimaado halkan jabuuti waxaan ognahay xidhiidhka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyadoo labada dal ay wadaagaan diin keliya af keliya iyo dhaqan keliya waxayna arrimahaasi sii xoojinayaan xidhiidhka taariikhiga ee u dhexeeya labada dal jabuuti iyo soomaaliya sidoo kale annagoo maanta ka faa'iidaysanna fursaddan waxaan aniga iyo walaalkay aadan maxamed nuur aan sii xoojin doonaa iskaashiga iyo wada shaqaynta joogtadaee u dhexaysa labada baarlamaan iyadoo tallaabadaasi ay sii xoojin doonto xidhiidhka walaalnimo ee labada shacbi
djiboutiens, les parlements somaliens, et cela aussi va aider les renforcements de nos deux peuples, Inch'Allah.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka oo ay noo soo jeedinayso caashe ibraahim aadan
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bini'aadminimada waxaa haweenka la xuso ka mid ah xaawo taako foosiyo yuusuf xaaji aadam guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah mid ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya bixinta daryeelka caafimaadka waa doktar faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka waraysigan oo ka kooban laba qaybood ayaa doktar faadumo sheekh cali jimcaale oo u warramaysay haaruun macruuf waraysiga qaybta hore waxa uu u dhacay sidan doktor faadumo cali jimcaale aad baad umahadsan tahay marka hore bal si kooban meeshaad ku dhalatay ku kortay wax ku baratay taariikhdaada si kooban iigu sheegaad oo mahadsan
xarun aad iyo aada u mahadsan tahay aniga waxaa laydhahaa faadumo sheekh cali jimcaale waxaan ku dhashay magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaan dhashay sanadka marku ahaa kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii waxaan ku noolahay beledweyne ilaa aan gaaray da-da toddoba sano toddoba sano markaan gaaray ayaan imid xamar maxaa yeelay waxay ahayd inaan bilaabo iskuulka marka go-aanka oo faamiligayga aabahay iyo hooyaday ay gaareen waxay ahayd inaan galo boarding school oo talyaaniya oo la dhaho collejo nuova somalia marka halkaa waxaan ku qaatay shan sano elementary school kabacdi waxaan galay intermediary ama scola media oo saddex sano ah marka sideed sideedaas level ayaan ku qaatay xamar markii aan dhameeyey taasne waxaan tagay waxaan aaday ruushka soviet unionka nineteen sixty five anigoo la socdo dhalinyaro badan oo soomaaliya laakiin anigaa ahay qofka ugu dhalinyaraha waxaan ahay afar iyo toban sano keliya magaaladee bay ahayd ruushka magaalada moska moska moska marka inaad caasimada iskuul sare ku barataan mise kul- kulliyad aad ka gashaan maya aniga waxaan watay keliya eight eh, classes maahan oo levelka oo eh, intermediate school dhalinyaro waxaa ila socotay oo diyaar u ahay jaamacadda inay galaan aniga laakiin diyaar uma ahayn maxaa jiro level ma gaarin aan jaamacad ku galo marka markaan tagnay mooska aniga waxaa laygu qoray horta kulligeyn waxaa nagula qoray afruushka inaan barano sanad sanadkaas markaan dhammayno qofba waxay qaadatay dariiqeeda eh, ku habboon levelkeeda marka aniga levelka aan qaatay oo eh, macallimiinta ay fahmeen inaan diyaar u ahay waxau noqday inaan qaato afar sano oo ah nursing iyo midwifery oo ah nurse iyo iyo umuliso oo isku jiro afar sano ah kaasaan qaatay kaa markaan dhameeyey eh, wuxuu ahaa go-aanka ama inaan ku noqdo xamar anoo xagga markaas oga shaqayn karo umuliso ama ners ama inaan joo sii joogo mooska oo aan jaamacadda galo marka taasaan go-aansaday aniga inaan sii joogo jaamacaddaan galo marka jaamacadda diyaaraan u ahay markaas waa gar waxaan qaatay jaamac medical- jaamacadeed gasha marka nooga sheekay waxaan galay mooska waxaa ku yaalay waktigaas laba jaamacadood oo jaamacadda ayaga waxay dhahaan institute instituutka koowaad iyo instituutka labaad oo labadaba ah ee dhakhtarnimada marka aniga waxaan galay kan labaad eh, oo ku yaalay magaalada mooska marka kaasaan ku jiray ilaa shan iyo bar sano umalaynaa aan dhakhtarnimada ka qaatay maxaad baratay Waa- marka waa darashadaydii.
dhakhtarnimadaada Eh, markii aan jaamacadda ka baxay oo shahaadadaydii aan qaatay go-aanka wuxuu ahay inaan eh, la filanaayo oo aabahay iyo hooyaday ay filanaayeen waxay ahayd eh, inaan xamar ku noqdo oo aan xagga ka shaqeeyo laakiin aniga intaan jaamacadda dhammaynin eh, wiil soomaaliyaan is aroosnay cunugan ku dhalay eh, mooska marka eh, noloshayda eh, dhan waxay ahayd maaragtay inaanan diyaar u ahayn inaan aado xamar marka waxaan go-aansaday inaan eh, imaado dalka eh, denmark oo asxaab aan ku lahay oo iga caawini karay inaan imaado anoo maaragtay shahaadadayda wato marka waxaan ka bilaabay eh, Mos- sorry waxaan ka bilaabay eh, copenhagen inaan af danishka barto maxaa jiro ma ku shaqayn kartid eh, dhakhtarnimo adoona afka aqoonin af danishkaan bartay waxaa layga rabay shan imtixaan inaan qaato oo laga rabo eh, eh, dhakhaatiirta j- ajnabiga oo dhan inay qaataan oo ah shan eh, subjects oo maaragtay eh, ku, ku, ku- ku kooban eh, dhakhtarnimada denmark shantii markaan qaatay dariiqayga wuxuu noqday psychiatry iyo cudurrada dhimirka waa garta mooska ma cudurrada dhimirkaad ku baratay Eh, macadkii aad gashay maya mooska waxaan ku bartay dhakhtarnimo guud Eh, specializationka waxaa la qaataa markii aad jaamacadda dhammaysid oo shahaadada eh, oo generaalka oo oo markaad qaadisa markaasaad dariiqa oo specializationka aad gali kartaa laakiin eh, waa waa ku jirtay waxbarashadayda inaan cisbidaallo oo oo cudurrada dhimirka aan tagno oo aan ka shaqayno laakiin shahaadadayda waxay ahayd shahaado guud waayo marka denmark baad kusii samaysay eh, takhasuskan gaarka ah ee cudurrada dhimirka xanuunada dhimirka Eh, maxaa Haa.
maxaa xigay marka halkaa nooga sii wad ha denmark markaan aan eh, qaatay eh, loo lay ogolaaday inaan dhakhtarnimo ku shaqeeyo markaas waxay ahayd inaan eh, aan go-aansado dariiqayn maraa maxaan rabaa inaan specialization ku sameeyo marka waxaan rabaa aniga inaan ku sameeyo speciali- specialization eh, cudurrada dhimirka dariiqaasaan maray waxay iga qaadatay afar iyo bar afar sano iyo bar inaan noqdo specialized in psychiatry taasna markaan sii waday eh, waxaa garab socotay inaan barto eh, eh, cilmigan la dhaho psychotherapy oo ah eh, eh, sidee qofka xanuunsanaa aad hadalka ku daaweyn kartaa qofka xanuunsanaa waxaa lagu daaweyn karaa daawo kaniini ama cirbad waxaana lagu daaweyn karaa hadalka in la wada hadlo marka waxaan qaatay training trainingaas waxaa ku jirta aniga xataa inaan galo psychotherapy aniga in lay baaro aniga in lay daaweeyo inaan ka hadlo sokorkaygii iyo backgroundkayga meeshaan ka imid taariikhdayda taasay ka mid tahay waxbarashada oo psychotherapy oo iga qaadatay saddex sano shahaadaan qaatay oo ah group psychotherapy inaan la shaqayn karo dadka dhimirka ka xanuunsanaa ayagoo group ku jiro waxaan la shaqayn karaa dadka dhimirka ka xanuunsanaa ayagoo hal qof ah ama ayagoo ah couple nin iyo naag isqabo labadaba inaan la shaqayn karo marka waxaan qaatay shahaado ah group psychotherapy iyo psychiatrist marka laba shahaado isgarab socoto ayaan qaatay waa gartay marka halkeed ka bilowday shaqadii ugu horreyseed ku shaqayso aqoontii aada soo baratay
shaqadii ugu horreysay markii aan noqday specialist maxaa jira dariiqa oo loo maraa specialistka waa dariiq dheer waxaad ka shaqaynaya meelo badan cisbitaallo kala duwan oo dhibaatooyin iyo probleemyo kala duwan laakiin shahaadada markaan qaatay waxaan go-aansaday aniga inaan ka shaqeeyo waxa la dhaho community psychiatry oo ah cisbitaalka maaha waxa waaye bulshada dhexdeeda inaad ku daaweysid qofka xanuunsanaa kaasaan ku qaatay dariiqaasaan aniga aan qaatay weliba copenhagen aan deganahay markaas waxaan aada iyo aad aan ula shaqaynayay dadka ajnabiga ah oo dhimirka ka xanuunsana soomaali keliya maaha adiga qaxootiga dadka muslimka ah dadka dareemaa in la maaragtay cunsuri iyo dhibaatooyin gooni iyo gruubkaasaan la shaqaynayay markaan la shaqeeyey ilaa adiga shahaadadayda waxaan qaatay shahaadada oo specialistka waxaan qaatay soddon sorry sagaashan iyo saddexdii ninety three aan qaatay ninety three ilaa ninety seven ilaa sagaashan iyo toddobadii afar sano waxaan ka shaqaynayay keliya community secretary iyo beeshanada oo afafka ajanabiga ku hadlo ay u badan yihiin soomaali qaxootiga soomaaliga iyo qaxooti muslina soomaaliya goormaad kusoo laabatay aniga waxaan sameeyey dariiq soomaaliya intaanan tagin ninety sagaashan iyo toddobadii waxaan go-aansaday waxaa iga hor timid denmark denmark oo maaragtay aada iyo aad dood xoog leh ka socotay oo ku saabsan dadka soomaaliga dadka muslimka ajnabiga guud ahaan oo anigana aan qayb xoog leh ka qaatay inaan daafaco minoritiga dadka laga tiro badan yahay oo soomaalida iyo ajnabiga kale ay ka mid yihiin aadan uga dood xataa buugaan qoray ku saabsan taas marka ninety seven sagaashan iyo toddobadii markii la gaaray waxaan dareemay denmark inaan u baahanahay inaan fasax ka qaato break ka qaato oo aan ka tago marka waxaan aaday dan la dhaho greenland oo artiga ku yaalo oo soo hoos galo denmark inkasta ay qabaan autonomy laakiin weli way ku xiran yihiin denmark waxaa degan dad la dhaho inuit oo aan ahayn dad cadaana waxay u egyihiin dadka asiyaatiga ah afkooda waa ka duwan yahay deenishka dhaqankooda laakiin waa christian diinta oo deenishkay haystaan halkaasaan tagay ninety seven si aan xoogaa break aan ka qaato fasax aan ka qaato denmark barnaamijkayga wuxuu ahaa inaan sanad soo joogo laakiin waxaan soo joogay sagaal sano oo aan aad iyo aad iyo aad uga helay dad fiican oo aad isugu egnahay soomaalida u eg dad furfuran oo degan oo faamiliga jecel oo wax saasa aadan uga helay taas markii sagaalkii sano ka bacdi ayaan bilaabay inaan u jeesto soomaaliya waa gart marka soomaaliya aad marka u jeesatood u boqoshay haa markii aan ka soo shaqeeyay halkaa oo aan ku dhowaan sagaal sano joogay oo aan kusoo noqday denmark ayaan waxaan la kulmay dhakhtar la yiraahdo axmed cawad oo ka soo jeedo burco oo wuxuu ku noolaay jarmalka jarmalka wax ku bartay oo dhowr sano ku noolaay islaan jamar ahuu qabaa ilmihiisa jarmani ku nool yihiin doctor axmeda wuxuu qoray wuxuu ka qoray article oo uu ka hadlaa dhibaatooyinka xagga cudurada dhimirka asiga waxaa waaya g p ma aha psychiatrist laakiin wuxuu la kulmay caruur badan badan oo xanuunsana oo xataa caruur aan xanuunsanaynin oo ah autistic ama ama fudfudud oo laakiin ahayn cuduro culus oo dhimirka oo la silsiladeeyey caruur la silsiladeeyey sida dhaqanka uu yahay dalkeyna oo intaasu sana xirnaayo oo markii silsilada laga furay wiil waxaa jira curyahan noqday xataa aan soco karin maxaa intaasu sano kursi ku xirnaayo artikalow ka qoray oo aada ii taabtay aaday ii taabatay wallaahi aadan oga xumaaday weliba cunugii maskiinka ahaay oo noqday curyaan doctor axmed aan la xiriiray waxaa iri ma wada shaqayn karnaa wuxuu yidhi aadaa lagugu baahan yahay marka two thousand and eight ayaan tagnay aniga iyo doctor axmed iyo xaaskiisa brigid oo ayadan ugu markii ugu inkastay axmed intaasu san isqabeen ee caruur wada qabaan waa markii ugu horreysay tegaysa somalilan anigana somalilan weligay ma tagin soomaaliyana waxaan kasoo maqnaay soddon iyo shan sano markaasaan israacnay aan xagga tagnay waxaan ka bilownay hargeysa cisbitaalka hargeysa cudurada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo kabacdi waxaan tagnay burco burcaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo markaasaan isla garanay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto burco marka two thousand and eight safaraan ku tagay laakiin two thousand and ten waaba degay burco burcaan degay aan ka shaqaynayo marka maxaad ka bilowdeen burco
burco waxaan ka bilownay waxaana loo baahan yahay inaan sheego aniga iyo axmed keliya ma ahayn waxaana la shaqaynayay laba dhakhtar oo kale oo psychiatrist ah oo somalilan ka soo jeedo doctor jaamac oo deganay norway iyo doctor yaquub oo deganay sweden iyo dhalinyaro ka soo jeeday ayagana reer togdheer ah oo waxaa la dhahaa taf togdheer abroad foundation oo keena ingiriiskay degan yihiin oo keenay dhaqaalaha lagu bilaabayo shaqada ayagaa keenay waxaa la dhisay inbation oo yar oo aan saa u weyneyn bukaanjiif oo shan iyo toban sariir leh waxaa la dhisay outbation bukaan socodka oo xafiisyo iyo farmacy iyo wax walba leh waxaa la dhisay jikadii cuntada loogu karinayay inbationka adig waxyaalo badanaa la qabtay lacagtoo dhanna waxay ka timid dhalinyaradaas taf bilowgii halkaasaan ka bilownay aniga guriyaan ka ijaartay burco halkaasaan deganaay shaqadiiaan bilownay oo aad iyo aad si fiican noogu socotay waxaan tababarnay dhalinyaro badan oo maaragtay reer burca hoo raba inay nala shaqeeyaan nurses iyo assistant iyo marka shaqo xoog leh ayaa laga qabtay oo xataa waxyaalo badan aan ka qornay waa gartay marka waxaad waxaad daweynayseen dadka xanuunada maskaxda ka jiran berigaas ayaad daweynayseen marka safarkaasi ilaa intuu socday shaqadaasi aniga waxaan ka shaqaynayay burco isku dar kow markaan tagay oo waxay ahayd adiga two thousand and eight nine waa tagaaya waa soo noqonaya markii dambena waa degay ten adiga waxoo dhan isku dar waa shan sano two thousand fourteen bilowgeedii ayaan kasoo guuray burco aan kusoo noqday denmark kumana noqonin inkasta oo aan xiriir fiican aan la leeyahay cisbitaalka oo sakaitriga oo burco waxaa la dhahaa mandeye mandeye magac qurux badan ah oo abwaan xadrahawi na siiye markii aan furaynay ayaa abwaan xadrahawi wuxuu yiri u bixiya mandeye allaha u naxariisto marka waxaan la leeyahay calaaqaad aada u fiican markay ii baahan yihiin waa isoo wacaan online consultation aan siiyaa wiilka madaxda uu ah hadda xataa markuu u baahan yahay inuu problemyo igala tashto supervision waa siiyaa waana dhici doontaa insha allah inaan mar tago oo aan ku noqdo oo aan kasoo shaqeeyo laakiin ma u malaynayo inay dhici doonto inaan dego maxaa jiro noloshayda hadda meel kaley joogtaa waa garta kabacdi ilaa markaas miyaad tagtay meel kale oo soomaaliya mise denmark baad ku ekaatay maya denmark ma ku ekaanin waxaa dhacday aniga aadan denmark meelo badan aan ka shaqeeyey laakiin waxaa dhacday laba kun iyo siddeed iyo tobankii wiilal urur oo wiilal ka soo jeeda hiiraan oo la dhaho somali youth for change ayaa ila soo xiriiray laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxay dhaheen waxaan rabnaa dadka reer hiiraan aaday u dhibaataysan yihiin xagga cudurrada dhimirka inaan wax u qabanno ma wada shaqayn karnaa aniga waxaa ayn qof soomaali ee meel walba ay joogto diyaaraan u ahay marka diyaaraan idin ahay inaan idinla shaqeeyo soomaaliya waxaan ka soo maqnaay soddon iyo shan sana u malaynaa haddaan qalad xasuusanin waa tagay eighteenkiaan tagay waxaan tagay xamar waxaan tagay beledweyne waa ka shaqeeyey beledweyne waxaan la fariistay dad badanaan la shiray marka waxaan isla garanay inaan bilowno bukaan bukaan socod sidii modelkii burc oo kale cisbitaalka beledweyne cisbitaalka guud waxaa ku yaala cisbitaal qurux badan beledweyne oo talyaaniga ay dhiseen kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo sideedii oo aad iyo aad u qurux badan halkaasa waxaa nagala siiyey laba qol waxaa labadaas qol ka bilaaba koronto iyo biyo iyo ijaar ma idinka rabno halkaas ku shaqaysta halkaasaan ka bilaabay inaan qorto dhakhtar oo doctor axmed shire waxaan qoranay laba naars wiil iyo gabar iyo waxaan qoranay nin nadaafadda iyo security-ga amniga afartaas qofaan qoranay shaqadiiyaan bilownay tababaraan siiyey waa la joogay beshan badanaan qaabilnay adiga waxay waxay fahmeen psychiatry waxay tahay waxaanan aad ugu faraxsanahay nasiib aan ku lahay dhakhtar aad u fiican inaan helay oo wax garanaa oo maaragtay weliba wax inuu barta rabo halkaasaan ka bilownay shaqada waa ku soo noqday denmark marka waxaa la rabaa dhaqaalihii shaqadaas lagu wadi lahay markaasaan bilaabay fundraising campaign denmarkaan ka bilaabay waxaan tagay norway waxaan tagay london markaasaan maaragtay lacag badan soo aruurinay oo mushaarka shaqaalaha iyo daawada maxaa jira dad badan oo waxaa jira dhimirka ka xanuunsanaa aan awoodin inay daawadooda gataan marka daawadii bilaashaan ku siinaynay shaqadii saasaan u wadnaa ilaa waxaan furnay march bishii saddexaad nineteen ilaa maanta meeshu waa furan tahay shaqaalaha mushaarkooda hal mar ma go-in shaqadii waa wadnaa waa kaa mahadsanid taasi waxay ahayd doktar faadimo sheekh cali jimcaale oo u warramaysay haaruun macruuf qaybta labaad ee waraysiga oo ay kaga hadlayso shaqada iyo howlaha caafimaad ee ay ka qabatay soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijka kan xiga intaas inta ka horraysa waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida ee v o a eed ka soo gaaraysa washington haatanna muqdisho maxkamadda racfaanka ee soomaaliya ayaa maanta dil toogashaha ku xukuntay sayid cali macalin daawuud oo ka eedaysan inuu gubay xaaskiisii luul cabdicasiis oo u geeriyootay dhaawac ka soo gaadhay dab dabayaaqadii bishii januari ee sannadkan maxkamadda racfaanka ayaa axaddii soo gebagabaysay dhegeysiga kiiskan waxaana hore maxkamadda gobolka banaadir ay lixdii bishii maarj ay dil toogashaha ugu xukuntay sayid cali macalin daawuud kaasoo ay racfaan ka qaateen qareenadiisu warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo dirtay saynab abuukar maxamed fadhigan maanta aan u fadhino maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqaysaa xukunka ay ka soo saartay galdacwadeedka lambarkiisu yahay labaatan iyo toddobo labaatan afar iyo labaatan maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta go-aan ka soo saartay kiiska eedeysane sayid cali macalin daa-uud oo ku eedeysan in uu gubay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray luul sheekh cabdicasiis maxkamadda ayaa horay afar fadhi oo lagu dhagaysanayay dacwadan oo si toos ah looga baahinayay telefishinka yeelatay waxaana la dhegaystay markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinac iyada oo lasoo gabagabeeyey dhagaysiga kiiskan maalintii axaddi maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa ku raacday xukunka maxkamaddii hore ka soo saartay sayid cali macalin daa-uud oo ahaa in lagu helay dembi ah inuu gubay xaaskiisii islamarkaana ku xukuntay dil toogasho ah go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay in muddo ah ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda saciid cali maxamed waxaana ku dhawaaqista xukunkan goobjoog ka ahaa ehelada luul cabdicasiis iyo sayid cali macalin daa-uud haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galkaa sumadiisu ahayd waxay ku heshay eedaysane sayid cali macalin daa'uud dembiga ku xusan qodobka waxayna ku xukuntay dembiile sayid cali macalin daa'uud dil toogashaha xukunkan cidii aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay shan tobankii bishii shanaad labada kun afar iyo labaatanka waxaa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka hoolka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamaddana halkaas ayuu noogu xidhanya
guddoomiyaha maxkamadda waxa uu sheegay in maxkamaddu ay heshay caddaymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaartay si kastooy ahaato lama oga in qareenka difaacaya sayid cali ee cali xalane uu aadi doono maxkamadda sare iyo in kale inkasta oo goor sii horreysa uu sheegay inaysan ku qanci doonin xukun la mid ah kii ay horey racfaanka ugu qaateen seynab abuukar v o a muqdisho
waaga dhegeystayaal haddaba sidaasi ay seynab sheegaysay waxaa xukunka ka hadlay ee maxkamadda cali xalane oo ah qareenka sayid cali macalin daa'uud isagoo bannaanka maxkamadda gula hadlayay suxufiyiinta ayaana u yidhi
sayid cali oo ku sugnaa garoonka ama maxkamadda gudaheeda ee dhegaysanayay xukunkiisa wuxuu qaatay cabasho ay u qaatay oo cod dheer ah ee uu u qaatay sidoo kale isla xukunka naftirkiisa waxaa ku qornaa oo lagu dhawaaqay in ciddii aan qanacsanayn muddada sharciga uu farayay looga qaadan karo cabasho maxkamadda sare aniga go'aankayga waxaa waaye meesha macmiilkayga danta u ah ama maslaxadda u ah ee uu iga codsaday inaan ka difaaca inaan ka difaaca waayo go-aankayga aniga go-aan melihi oo gaar ah
kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal garyaqaan cali xalane oo qareen u ah sayid cali macalin daa'uud oo maanta magaalada muqdisho ku hadlayey halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
meelo kala duwan oo ka mid a soomaaliya ayaa waxaa maanta dhallinyaradu ay ku qabteen munaasabada ay ku xusayeen maalinta dhallinyarada soomaaliya oo ku aadan sanad guurada aasaaska ururkii gobinamadoonka soomaaliya ee s y l islamarkaana ahaa ururkii siyaasadeed ee ugu horreeyey ee soomaaliya ee sanadkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay maalintan isagoo ubaxyo lagu sharfayo hadiyeeyadii gobonnimada dhigay ee taalada s y l ee bartamaha magaalada muqdisho warbixinaa murtaan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis barow
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu ubaxa dhigaya taalada s y l ee magaalada muqdisho waxa uu salaan ka qaatay askar si gaar ah loo soo xulay oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya waxaana munaasabaddan lagu xusaya maalinta dhallinyarada joogay boqolaal da'yara iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu ka mid yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya wasiirka dhallinyarada xildhibaan maxamed barre ayaa u sheegay da'yarta in ay ka qayb noqdaan dadaallada dib loogu xoraynayo soomaaliya iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaha maanta ka jira dalka saad og tihiin maanta waxaan u joognaan xuseyna ee saddex iyo toban dhallinyaro siddeetan iyo kow sano ka hor halgan iyo waayo qurux badan taariikh qurux badan nooga tagay annaga marka maanta waxaan aaminsannahay dhallinyaradaas shalay meesha ay joogeen fursadihii iyo wakhtiga ay joogeen maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay jaanisyadan waa ka fiicannahay shalay ayagu dalkan waxay ka soo xureeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweyn ay ka soo xureen maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan annagoo maanta ka duulayna meeshaas ay soo gaarsiiyeen annagana maanta cadowga yar ee dalkeena magaceena sumcaddeena sharafkeena karaamadeenna intaba la haray inaan sameyno si aan isugu tashi u sameynana aan markaan isku tashanno aan yidhaahdo aan iska qaadno ama aan garab u noqonno dadaalada ee wadda dowladdeena gaar ahaan ciidamada kala duwan dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda maalintan shan iyo tobanka mey ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka madaxweynaha ayaa geesta kale ka sheekeeyey fursadaha xasaasiga ah ee suuragalka ka dhigi kara in da'yartu ay wax ku yeeshaan talada dalka dhallinyarada isku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhallinyarada ay siinaysaa wasiir dhallinyaraan u magacaawna wallahi ahlan wa sahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhallinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeela ha ahaato ciday doonta ha ahaato laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasaddan ka hadlaynaa markaan dhallinyaro ma aha qofka hogaaminaya bes ma aha haddii aanay jirin oo saddex afar shan toban boqol urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhallinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhallinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhallinyarada meeshaan aanay ka muuqan isu tagto xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba mataraysa haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay neh taageer maanta oo kale shan iyo tobanka mey koob iyo siddeetan sano ka hor waxaa dhidibada loo taagay ururkii s y l oo kaalin weyn ku lahaa xorriyadda soomaaliya waxaana aasaasay saddex iyo toban dhallinyaro ah soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa dadaalkii dhallinyaradaasi xilli dadka ugu badan ee dalka lagu sheegay inay yihiin da'yar aan inta badan haysan shaqooyin ku filan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo mar kalena hayo cabdicasiis barrow
shan iyo tobanka mey sannad kasta soomaaliya waxaa loo dabaaldegaa maalintii dhallinyarada soomaaliya waxaana ay ku astaysan tahay maalintii didabada loo aasaasay ururkii gobonnimo doonka ahaa s y l ee soomaaliya haddaba dowr intee la-eg ayay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah ay ku dhex leeyihiin bulshada sidoo kalena tixgelintii ay u baahnaayeen ma ka helaan ururada kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka hoos shaqeeya intaba barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan doodaasi ku qabanaynaa waxaa igala qaybgelaya dalmar caddow maalin oo ka mid ah dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale yuusuf macalin muuse oo ka mid ah isla dhallinyaradaasi sidoo kalena saxafi marka ugu horeysa kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban yuusuf ayaan ku bilaabaya yuusuf baahiyaha gaarkaa dadka qaba ayaad ka mid tahay nooca aad ka tirsantahay haddii aad marka hore noo sheegto sidoo kalena taxgelintii aad u baahnaydeen ma ka heshaan meelaha loo baahan yahay codkan inuu gaaro
aadaa umahadsantay cabdicasiis aniga horta magacaygu waxalaa yuusuf macalin muuse nin guriya magaalada muqdisho ku nool ahay waxaana liader u ahay urur la yihahdo somalia scholars union ama af soomaali haddaan ku sheego waa ururka tuulaasha soomaaliyeed ururkan tuulaasha soomaaliyeed wuxuu dhisayahay muddo bilooyin ah welina muusan helin xafiis ama tixgelin gaar ah dowladda soomaaliya muusan ka helin dadka tuurta leh in badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay buu ay ku hoos dulmoo yihiin taa bedelkeeda dadka kale ee naafada qeybooda kala duwan waxay helaan tixgeli gaar ah waxay ka qayb galaan balatformyada dowladda federaalk soomaaliya ee qabanayso si gaara maanta u dambeysay oo shan iyo tobanka mey madaxweynaha soomaaliya barnaamijka ama xafladda shan iyo tobanka may ee maalinta dhallinyarada waxaa ka qayb galaya dhallinyaro aragga naafo ka ah iyo sidoo kale dhaliy- dhallinyaro kale oo si kala naafo ah laakiin taa beddelka dadka tuurta leh ilaa iyo hadda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale iyo maamulada kale ee ka jira gobolkan banaadir wax tixgelin ah kamaysan helin
dalmarcaddo maalin waxaad ka mid tahay eh, dhallinyarada naafada ah kuwooda haldoorka ah ee ku nool magaalada muqdisho Eh, maantana waxaad ka qayb gashay maalintii shan iyo tobanka may munaasabadii ka dhacday muqdisho weliba codaa lagu siiyey bal waxaad iga warantaa miyaanay naafadu iska warhayn
bismillahi raxmaan raxiim marka hore v o a waxaan leeyahay n, runtii waa mahadsantahay sida quruxda badan horta barnaamijkaan ugu soo dhaweyseen N, naafadu way iska warqabaan N, keliya waxay u baahan yihin wax la yihahdo connection ama isku xir unbay u baahan yihiin mooyaane N, ah, naafadu n, kuma koobno horta n, kuwa maqalka la kuwa aragga naafada ka ah kuwa naafada jirka ah naafadu inta badan marka n, ah, naafadu waxay marka waxaa sii jiro albinismka kuwa maqaarka cadcadkal iyo iyo kuwa een, si hadda walaalkay uu sheegay tuurta kuwa gaagaaban een, intaba waa iskugu jiraan marka een, naafadu een, way jirtaa ee, laakiin een, dowladdu ama een, ah, hay-adu hay-ad naafo qaran oo maanta jirtane oo intaasoo isku keenaysa naafaduna waa hadday jirto laakiin si fiican een, uma shaqeyso sababtoo ah een, dowladda laftirkeeda ka gaabanayso waxay u gaabanaysaa lianna hadda annaga een, platformyada ka qayb galnaa een, ah, su-aalaha weydiinaa madaxda war dadka naafadu waxooda aaway waa dhahnaa laakiin cid kuu taqaan ama kuu fahmayso ma jirto maanta ugu dambeysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya een, waxaa ka mid ahaa dadka fursad u hel speech inaan ka jeediyo waxaan ka codsanay in shaqaalaha een, ah, qaar ka mid a naafada dhallinyarada la qaatay wasaaradda een, sh- shaqeynayso ee laga qaatay laakiin aysan helin waxa la yidhahdo gunno waxaan rabaa dalmar eh, eh, doodahaad ka qayb gasho iyo madaxda fursadahaad u heshay inaad wax adiga ku weydiiso ma adiga keligaabaa dadaalkaada ku timid mase cid gaarahood kuma tashaatid
wallaahi een, ah, ani waxaa ku matelaa guud ahaan naafada markaa barnaamijka ka qayb galaya noocay doonaan ka koobnaadaan ama tuur ha lahaado ama maqalka ha lahaado ama naafada aragga ha lahaado dhammaantooda ay- iyaga un baan aan matalaa sababtoo codkooda ku hadlaa mar walbana iyagaa ku shaqeynaa Een, fursadahana marka dhalinyaro saaxiibo anahay lixaadkooda qabo iyo hadba galaangalka doodaha meesha ay ka jiraan un dadbaa igu xiro aniga ayaa horo waqtigeyga iyo qarashkeyga anigaa horo marne Eh, waa mahadsan tahay Eh, i- haddii aan dhankaada u imaado dalmar sida uu leeyahay iyagaa dadaala shakhsiyan isagaa dadaala oo raadiya oo fursadihii abuura ma idinla tahay eh, yuusuf oo adinka dhankiinna inay sirtu ka qurusan tahay oo ahayd inaad dadaalka muujisaan Eh, cabdicasiis waa su-aal mudan in nala weydiiyo Eh, horta waxaad ogaataa dadaalku waxay ku xirantaha qof walba inuu asiga sameeyo Eh, ka urur ahaan aniga waanu sameynaa dadaal meel walbaanu galnaa ilaa iyo xafiisyada dowladda Eh, marar badan waxaa isku daynay xitaa xafiiska gobolka banaadir inaan tagno oo duqa magaalada muqdisho oo aan raadino anigaan kula hadlayo Eh, xafiiska gobolka waxaa ku laabtay dhowr mar oo xafiiska arrimaha bulshada si balan laga qabto gudoomiyaha gobolka si dhalinyarada igu dhiirigeliyo Eh, waxa igu soo dhow oo mataqaanaa oo aan eh, barotogta ama yacni tixgelin isiiyo waa yacni booliiska weliba afhayeenka booliiska oo igu dhiirigeliya in ururkan aan sii wado wuxuuna i dhahay eh, insha allah maalmaha ama saacadaha ama bilooyinkana soo aado waxaa rajaynaa in eh, talisada booliiska aan kula kulisi si ururkaa dhiirigelin ay u helaan eh, madaxda kale oo dowladdana ay ayagana ugu dhiiridaan in aad ugu heshaan xuquuqaad qofka ugu dhow eh, mataqaanaa mas-uul dowladeed ee mataqaanaa sidaas noola hadlo waa hal nin oo keliya marka dowladda inteeda kale ilaahay hadda wax tixgelin ka melin anigana dadaal nooma yaro oo meel walba waa tagnaa oo xitaa xildhibaanadaan la hadalnaa oo la fadhiisanaa oo anoo dhallinyaradaas matalaya Eh, dal marna waxuu dhahay meel walba aad tagaan waxaa matalaa uu dhahay eh, dadka naafada dadka naafada isku baahi ma aha nin aragga naafa ka ah nin maqalka naafa ka ah nin eh, curyaan ah nin tuur leh isku baahi ma aha isku duruufna ma noqon karto mana matali kariyo Eh, haddii la dhahaa wax baa wax matalayana waxay noqonaysaa hay-adda naafada qaranka hay-addii naafadana ma shaqeyso oo oo xafiis macmal ay ku leedahay xa- xarunta hooyooyinka ilaa haddana lama arko shaqadeeda si fuula marka matalaad anaga waa raadinaynaa laakiin ilaa hadda maana helin dalmardoodaas maxaa ku jawaabaysaa Een, ah, saaxiibkii horta een, goolka banaadir wuxuu dhawa ku laalaabtay goolka banaadir wuxuu leeyahay xafiis wax oo dadka naafada loogu talagalay Een, waxaas wuxuu u adeegtaa bulshada naafada qeybeeda kala duwan u tagtaa ma isku dayay inuu waxda naafada booqdo su-aalo weydiiyo een, si ay wax ula qabtaan labo hay-adda naafada qaranka waa hay-ad baarlamaanka soo ansixiyeen wasi- golaha wasiiro soo mareen la dhisan yahay guddoon leeyahay een, ah, xubnihiisa fulintay leeyihiin Een, waxaa kaloo jira dalladaha jiraan dalladaha ma ku biireen oo tusaale hadda ay urar keliya waaye laakiin waa in network haddana dallada ay naafas ugu midaysan yihiin ma dhexgelin leftirkooda wax ma raadiyeen marka een, keliya een, hal meel haddaa ku naqato aa ka- aa ka nigi jabto dee wax ma ku hagaagayo saaxiibkan waxaan dhihi lahaa inay hore u socdaan ay dadaalaan ay wax badan qabtaan iyaga unbaa loogu baahan yahay haye yuusuf eh, wax dallado aad ka tirsantihiin ma jiraan
Ee, ururkeen wax dalada hadda oo aan ka tirsannahan ilaa hadda oo aan qayb ka nahan ma jirto Ee, ururkan saa horey kuugu sheegin waa urur cusub oo ilaa ay dhowr bilood oo fure yahay Ee, weli wax xafiis ah ama meel aan ku shaqeynana ma welihinba marka laakiin waan rajaynaynaa inaan dalada ku biirno oo xafiisyo aan u yeelano anagoona xafiis lahayn yaa haddana shaqadan waxay gaarsiisan tahay ilaa iyo gobolada qaar ka mid a gobolada xitaa wakiilaa ku leenaani oo noo joogo Ee, saas ay tahan weli maana heli xafiis daladna kumaanan beerin waan rajaynaynaa in dalada aan ku beerno ururka yacni dadaalo badan waa bixinaa balse wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo la garab istaago Ee, dadka mas-uuliyadda dowladda haddii aad tiraahdo war kaalay keliya dhalinyarada ii qaabilo yacni dhiirigeli igu sameey kama helaysid oo mid weli waxa waaye uu kaa cudur daarana laakiin dalmali dalmari waa helaan soo maa weliba tixgelin fiican ay helaan Ee, aad iyo aad dalmar iyo waa helaan tixgelin fiican ay helaan taa bedelkeeda dalmar waxaa ogaataa in hay-adda naafada ee, waa sida aad ugu xereeya anaga hay-adda naafada kuma xirin daladana kuma xirnin Eh, waxaa la rabaa si dhallinyarada eh, waxbaratay ee baahiyaha gaarkaa qaba ay u noqdaan kuwo isku xiran oo hal meel u wada jeego waxtarna u yeesha bulshadii iyo dalkii iyo noloshoodaba maxay idanla tahay dalmaro arrimahan taagan xal loogu heli karo walaahi hal xal waxaa loo heli karaa is leeyahay cabdicasiis een, lambar koob horta naafadu inay is- wax la yidhaahdo een, kala shakiga iyo tafaraaruqa inay iska daayaan inay go-aan midaysan ay qaataan tusaale hadda een, aniga een, cidna transportation hadda igama bixinin Een, cidna ee, wax ii ogolaata ma jirto saasay tahay een, saq dhexe ama meel hadii wax laga sheego marwalba waxaa raadiyaa dadka lixaadkooda qabo markay wax qabanayaan in aniga ani aan qabtaan jecelahay naafada marka waxaa loo baahan yahay inay marka hore guryaha ay kasoo baxaan ururada iyo daladaha ay ku midaysan yihiin si fiican ay u midoobaan wax walba ay bulshadaas qaban karta aysan isleedin laakiin haddaa dhahdid caliya wax ka suga ama caasha wax ka sugaa een, ah, kiila beriisaa lagu siinaa kan kale naafada kale wax barta asina wuxuu le ahanima galaay marka idin marka waxaalada isku xirnaanaa muhiim ahaa waa tahay yuusuf adiga xalka maxaad u aragtaa
Ee, xalkan waxaa u arkaa kolley horta dhalinyarada waa dhalinyaro bulshada ka duwan Ee, ka urur ahaan ama teyda haddaan ka hadlo Ee, kolley xalka waxaa u aragnaa in dowladda horta ay ogaato dhalinyarada inay dhalinyaro jirto oo mataqaanaa bulshada la nool horta anaka ahaan adiga waxaa ka hadlaysaa shaqo ururkayga ama dhalinyarada tuurta leh ma helaa waxbarasho in yar mooyaane Ee, maalmo dhaweed waxaa booqanay guryo caruur lagu hayo waalidiinta markaa wareegsan waxay dhaheen ee, ubadkeen waxbarasho uma diri karno haddaan dibadda u dirno waxaa suuragal in ee, caruurtii ama dadkii waaweynood qaarkoodba ay ku mashquulaan afar labaatan saacadood marka waxbarashada waxaa ka shaqada waxaa ka horeyso in dhalinyarada waxbarasho ay helaan Ee, waxaan rajaynayaa dowladda in ayada ay u sameyso budget imaadeed oo si guud dhalinyaradaas ay wax ugu bedelayso mustaqbalkooda dalmar caddow maalin iyo yuusuf aadaa u mahadsantihiin khiyaarta nala socotaa barnaamijkii dooda gaaban intaa ayuu ku dhan yahay nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacaddeenu maraynaya haatan aynu ku wada nasanno heesta suleekha iyo weliba xuseen shire
Ooh,
heestaasi sulekha iyo weliba codka xuseen shir ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulantay damba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo